halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo afeemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa sabti bisha februarina waa toddobiyo toban sannadka laba kun iyo siddeediyo tobanka idaacadda galabnimo waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaar ka mid ah taliibayaal soomaali ah oo ku xadibnaa liibiya oo maanta la geeyey muqdisho dhallinyaro saaxiibadaya hadda ilaahay oo naxariistay wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustahilo wan jiroo kale allah naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii makafa uu garaacayay sankii afkuu dhiiga keenay gabadh kaloo bishaaro laydhaa reer gaalka ayaahay waa dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysanayeen ninka makafaha
sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka etoobiya oo ay ka bilaabatay xaaladda degdegga ah ee shalay lagu soo rogay barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada wararkii caalamka
guddida xeerbeegtida gaarka ah ee baadhaysa faragelintii ruushka doorashadii laba kun iyo lix iyo tobanka ka qabsoontay dalka maraykanka ayaa jimcihii shaaciye eeda ka dhan ah shirkada warbaahin bulshada ah oo ruushku leeyahay iyo labiyo toban qof oo ka mida shaqaalahooda iyo weliba ninka maalgeliya amaba dhaqaalaha siiya iyadoo ah eeddii ugu horreysay ee ka dhanka islamarkaana laga keeno faragelinta ruushka eedan ayaa loo gudbiyey xaakim federaali ah oo fadhigiisu yahay magaalada tan washington d c eedahan oo ka dhan ah shirkad uu fadhigeedu yahay shirkadan uu fadhigeedu yahay magaalada saint pittsburg ayaa ah inay xidhiir la leedahay aqalka kremlinka amaba madaxtooyada dalka ruushka iyagoo sameeyey ololo aan gabasho lahayn oo ay saamayn si ay ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ka dhacday sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii islamarkaana ay la jireen madaxweyne donald trump xirlaalayaasha ayaa sida oo kale eedeeyey yefgeni briconi oo ah nin ganacsada ruusha ah oo shirkadan maalgeliya iyo weliba laba shirkadood oo kale oo uu maamulo wasiirka cadaaladda maraykanka ayaa amar ku bixiyey dib u eegis deg dega in lagu sameeyo hay-adaha cadaaladda oo f b i da ugu horreyso sida ay u qiimeeyaan digniinaha laga siiyo dadka dilalka wadareedka geystaa arrintan ayaa imaanaysa kadib markii jimcihii shalay ay hayadda dembi baarista gudaha ee f b i du qiratay in ay iska indhasaabeen digniin laga siiyey wiilka dhallinyarada ee magaalada puntland ee gobolka florida ku dilay toddobiiyo tobanka arday islamarkaana ku dhaawacay afar iyo toban kale arbacadii aanu soo dhaafnay hay-adda ayaa shalay shaacisay inaysan raacin nidaamkii u yaalay ee loogu talagalay in tillaabo tillaabo loo qaado marka la siiyo digniin ku saabsan tan nicholas cruz uu dadka ku dilay oo kale f b i da ayaa sheegtay in shantii bishii koowaad ee sanadkan uu fariin u reebay qof ay aada isugu dhow yihiin ninkan dhibka geystay qofkaas ayaa sharaxaad faahfaahsan oo naxdin leh ka bixiyey damaca wiilkan dhallinyarada ah iyo sida uu u doonayey inuu dad wadareed u laayo ciidamada booliska ee dalka nigeria ayaa sheegay in saddex qof oo miinaysan ay wakhti dambe oo jimciya isku qarxiyeen suuq kalluunka lagu iibiyo oo ku yaala meelu dhow islamarkaana waqooyi beri kaga beegan magaalada mediguri iyagoo halkaasina ku dilay siddeed iyo toban qof islamarkaana ku dhaawacay labaiyo labaatan kale labada qof ee ismidaamiyey ayaa goobta isu qarxiyey sideediiyo barhkii subaxnimo wakhtiga maxalliga ah amaba magaalada kanduunga oo qiyaas ahaan shan iyo labaatan kilomitir koonfur galbeed kaga beegan caasimadda gobolka bono ma jiro ciidee la sheegatay ilaa hadda mas-uuliyadda weerarkan oo ka dhacay gobolka bono kaasi oo ahaa mid xumaa islamarkaana ka sii darnaa kuwii ay fulinayeen kooxda boko haram madiguri oo ah halka lagu yegleelay kooxdan xagjirka ah ayay ka dhici jireen weeraro isdaba joog ah islamarkaana ay ku dhinteen in ka badan labaatan kun oo qof tan iyo sanadkii labada kun iyo sagaalkii halka sidoo kalena in ka badan laba milyan oo qof ay ku barakaceen islamarkaana ay ka carareen guryahoodii
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaa qodobada warka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington magaalada muqdisho waxaa maanta gaaray toban ka mid ah tarriibayaasha soomaalida ee ku dhibaataysnaa dalka liibiya oo qayb ka ah muhaajiriin ay dowladda soomaaliya ku qancisay inay waddankooda ku noqdaan muhaajiriintan ayaa ka degay garoonka muqdisho iyagoo qaarkood ay ilmaynayaan qaar kalena ay gacmaha kor u taagayaan iyagoo ilaah u mahad celinaya xaaladdii ay ka soo baxeen darteed markii ay garoonka soo gaareen ayay warbaahinta la hadleen qaarkood waryaheenna xasan kaafin qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray maxaabiist soomaaliyeed oo ay tiradoodu gaarayso toban qof kuwaas oo ragga loo yaqaano magafayaashu ay ku haysteen xarumo qarsoodi ah oo ku yaala dalka liibiya ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho maxaabiistan oo ay wejiyadoodu ka muuqatay diif iyo dandarro culus ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhoweeyey xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed maxaabiistan ayaa waxaa garoonka muqdisho keentay diyaarad ay leedahay turkish airways waxaana halkaasi saxaafadda kula hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya oo ka warbixiyey dadaalka loo galay soo daynta maxaabiistan waxaa maanta aynu madaarka diyaaradaha aadan cadde muqdisho ku soo dhoweynay toban ka mid a maxaabiista inagaga xidhan waddanka liibiya oo madaxweynuhu amray in laga howlgalo dad badan oo soomaaliyeed ayaa ku dhibban liibiya oo ama xabsiyada ku jira ama qolyaha magafayaasha loo yidhaahdaa yaqaana ay haystaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa amar cad ku bixiyey ambasadharkeenna yurub fiqi iyo maryan oo wakiilka gaarka arrimaha migrationka ah ayaa ka howlgalay hadda waxaa la soo dayn doonaa oo gacanta lagu hayaa ilaa soddon qof oo kale oo liibiya laga keeni doono sidoo kale waddamada kale carabta qaarkood iyo dunidaba iyo hindiya inta ku hadhay in iyagana la soo daayo oo aynu ku soo celino dhulkooda hooye qof kasta oo muwaadin oo dibadda ku cadiban in loo gurmado gurmadkaas iyadoo aynu fulinayno maanta meel fiican bay maraysaa sidoo kale maryan yaasiin oo ah ergeyga gaarka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo carruurta oo maxaabiistan la socotay ayaa sheegtay in dhibanayaasha soomaalida ee laga keenay liibiya ay ku jiraan dad koonfurta liibiya lagu haystay muddo saddex sano ah oo maanta fursad u helay inay ku soo laabtaan dalkoodii hooyo dadkan maanta aan keennay waxay ku sugnaayeen magaalada tripoli waxayna ahaayeen dadkii magafaha gacanta ugu jiray waxaa maanta inala socdo dad guryo oo magafayaal maamulaan oo magaalada kufra oo koonfurta liibiya ilaa ay saddex sano lagu soo haystay dadkan waa ay ka soo baxsadeen gacantii magafaha waxay imaadeen safaaradda soomaaliya ee magaalada tripoli halkaas baan kula kulannay waxayna doorbideen inay dalkooda ugu soo noqdaan maadaama xaaladda waddanka sii xumaanayso mideeda kaleetana wax maanta yurub laga raadiyo la isku biimeeyo bad loo galo ma jirto haddii arrimahaas waddanka laga heli karo dowladda soomaaliya ay ka dhan tahay inay arrintan xal u hesho annagoo kaashanayna hay-adaha caalamiga gaar ahaan i o m-ka marka dadkaas waxay ku jireen gacmaha magafayaasha laakiin ilaahay ayaa gacantooda ka soo bixiyey dhibaatooyinka nolol ahaan iyo jir ahaanba ay qabaan maxaabiistan maanta laga soo dejiyey garoonka muqdisho ayaa waxaa ka warbixiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed axmed daahir cabdikariin nuur oo sheegay in muddo lix bilood ah dadkan ay gacanta ku hayn doonto hay-adda i o m islamarkaana la bari doono xirfado ay ku shaqaystaan afka qofka soomaaliga kuma habboona waxa soo maray waa waxay ka xishoodaan qaarkood badan inay ama ayagu sheegtaan ama qofkii loo sheegay uu gudbiyo si kasta ee naftooda iyo sharaftooda loogu xadgudbi karo ayaa lagu sameeyey dadkan qaar baa maskixiyan hadda aan xoogaasi ah qaar baa jir ahaan dhutinaya waad aragtay dhibaatada wax la koobi kara maaha dhallinyaradaa mid walbaaba gacanta aan aayomta iyo unhr ka helayno lix bilood oo soo socota ayaa la siin doonaa nolol ay ku sii joogaan waxaa kaloo loo samayn doonaa meherado ay ku shaqaystaan inta waxaa ballan qaaday labadan hay-adood oo nala jooga oo dadkii hore awldhadhaab iyo yeman laga keeni jirana sidaasaa la yeeli jiray kuwan liibiyana sidoo kalea la yeelayaa cabdikariin maxamed omar oo ka mida maxaabiista laga keenay dalka liibiya ayaa ka warbixiyey qaabkii uu ku tahriibay iyo sida uu gacanta ugu galay magafayaasha ku sugan dalka liibiya anigu ardaydii scholarshipka ahayd ee labadii kun iyo lix iyo tobankii ka teg ka dhoofay halkan baan ahaa waxaan tegey magaalada adhis ababa adhis ababa markaa jaamacad baa laygu soo qoray arba minja leedhaa oo ku taala etoobiya jaamacaddaas ayaan dhiganayey markaa dhallinyaranimo bay qaaday waddankaygii baanan aan khiyaamay kasaan odhan karayo adhis ababa markaannu ka baxnay waxaan aaday magaalada la yidhaahdo goondar goondar waxaa nagu hayey nin xabashiga ninka xabashigaabaa na kaxeeyey wuxuuna geeyey matamma meesha matama laydhaa waa xuduudka xuduudka waxaana lagu yidhi markaa soddon daqiiqo keliyaata ayaad lugaynaysaan ayaana lagu yidhi sida markii hore na lagu yidhi weeye hayey baan nidhi markii maqribkii ay gaadhay cashadii aanu cashaynay ayaana lagu yidhi soo baxa soo baxa waad baxaysaan marka anugu waan faraxsanay waxaan sanayn soddon daqiiqo ka bacdi soodaan baad joogtaan haddaba khiyaamo anugu shaqulka tahriibku waa khiyaamo gebiisba waxaana lagu yidhi soddon daqiiqaad lugaynasaan ma waxaanu lugaynanay lix iyo toban saacadood ayaanu lugaynanay hablihii xataa qaarkood waanu xambaarnay laakiin dhiibku wuxuu bilaabmay markii la soo gaadhay magaalada booxaad magaalada booxaad waa xarunta dadka laga raro ee loo geeya saxaraa habeen habeenada ka mid a waxaa noo yimid nimankii madmadoobaa ee wejiga xidhnaa oo wata qoryo ee casriya wato oo diirad leh markaa waxay nagu qasbeen inaanu gaadhi ku raacno gaadhi loogu talagalay soddon qof inay ku raacaan inaan ku raacno boqol iyo konton qof inaan ku raacno soomaaliduna ay ahaayeen konton qof eritriyaankuna boqol qof ay ahaayeen taasoo keentay inaannu salayno eritriyaankii gaadhiga nala raacay cabdikariin maxamed omaar ayaa dhinaca kale warbaahinta la wadaagay magaalooyinka dalka liibiya ay soomaalidu ku dhibban yihiin waxaana uu xaqiijinayaa geerida qaar ka mid a dhallinyaradii ay tahriibka wada galeen magaalooyin badan ayaa dhallinyarada lagu haystaa niyo dhallinyaro saaxiibada iyo hadda ilaahay oo naxariistayo wiilal badan ayaa ku dhintay meesha sida aniga wiil bustahil ugun jiroo kale allaha naxariistay uu dhintay wuxuuna u dhintay garaacitaankii magafa uu garaacayay sankii afkuu dhiigga keenay gabadh kaloo bishaaro laydhaa reer gaalka ayaa hayd waa dhimatay waxay u dhimatay jugta ay ugu geysan yihiin ninka makafaha maadaama uu meesha salaada subax baa laystoosiyaa salaada subax inta laystoosiyey ayaa waxaa las garanka waa lagaa siibaya xataa dumarka laakiin iyagaa lagama siiba dharka soomaalida ku jirtay waxaa lagu qiyaasi karaa markii anigu aan ka soo baxayay iigu dambaysay ilaa boqol qof baa lagu qiyaasi karaa laakiin boqolkiiba sida warkuyga aan ku hayo boqolkiiba waa la soo qaaday boqolkii dhallinyarada iga dambeeyey aniga waa la soo qaaday waa ka shilka baabuur la kulmeen dad badan oo saaxiibaday oo ila socday addis ababaan ka wada baxnay ayaa dhintay shilkii ugu dambeeyey ee lasoo dhigay baraha bulshada ee banweliid ka dhacay gabadh ku dhimatay kaafiye allah u naxariistee waa gabadh aanu ka sii raacnay adhis ababa magaalada adhis ababa iska sii raacnay way dhimatay ilaahay oo naxariistay caweer isna uu dhintay wiilkaas ilaahay oo naxariistay shilkii ugu dambeeye dhacay shalay tole maadaraa tole ayuu dhacay shilkaas jirjiritaanku liibiya wuxuu ka yayey sida sida salaantoo kale aynu isku salaamno ayaa ul lagugu salaamaya subaxii markaa lagu toosinaya ulbaa lagugu toosinaya habeenkii markaa seexanaysna ulbaa lagugu seexinaya meel benweliid laydhaahdo niyow ayaa niyow aad u xun aad u xun waana meesha aniga laygu haystay iminka waxaa jirta dhallinyaradii la socotay kuwo ayaa mar kale la dhacay mar kale lagu celiyey halkii oo toban kun oo kale laga raba iminka toban kun oo dollar oo kale laga raba niyow dhallinyarada niyow aan waxaa odhan lahaa niyow dawladda waxa u qabato marka laga soo tago tobankan maxaabiista ee maanta muqdisho soo gaaray ayaa waxaa sidoo kale la sheegay inay jiraan soddon kale oo dhowaan iyagana lagu wado in la keeno magaalada muqdisho waxaana tirada guud ee soomaalida liibiya lagu haysto ay gaarayaan ilaa shan kun sida uu v o a u xaqiijiyey guddoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliyeed xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale ayaanu idin leenahay waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a dalka etoobiya shalay waxaa looga dhawaaqay xaalad deg deg ah oo dalkaasi la geliyey muddo saddex bilood ah oo shalay ka bilaabmaysay warkan oo ay golaha wasiirada etoobiya soo saareen ayaa lagu sheegay in arrintan looga gol leeyahay sidii loo ilaalin lahaa dastuurka nabadgelyada iyo xasiloonida dalka etoobiya waryahayaga maxamed cabdi xasan sandheere ayaa inoo soo koobaya kadib markii maalintii khamiistii uu ra-iisul wasaarihii etoobiya xaylomaryam desalegns casilay ayaa golaha wasiirada ee xukuumadda dalkaasi uu sabtidii soo rogay xaalad deg deg ah oo dalkaasi ka jiri doontaa muddo lix bilooda go'aanka golaha wasiirada ayaa ahaa mid loo wada dhan yahay wasiirka gaashaandhigga siraaj fegese ayaa sheegay in weli ay jiraan meelo ka mida dalka oo rabshaduhu ay kasii taagan yihiin arrimaha keenay in ra-iisul wasaaruhu iscasilo xaaladda deg degaana la soo rogo ayaa in muddaha soo socotay ilaa bishii janawari dowladdu waxay sii daysay maxaabiis ka badan lix kun kuwaas oo horey loogu eedeeyey dibadbaxyo baahsan iyo in mararka qaarkood ay ku kaceen falal dowladda kasoo horjeeda dowladda ayaa sidoo kale albaabada u laabtay xabsi la sheegay in dadkii ku xidhnaa jirdi loogu geysan jiray dadka la soo daayay ayaa badankoodu qayb ka ahaa dibadbaxyo dowladda lagaga hor yimid oo dhacay intii u dhexaysay laba kun iyo shan iyo toban iyo laba kun iyo lix iyo toban dibadbaxyadan ayaa ka dhacay gobollada amxaaradii oromada halkaasoo dadka ugu badan ee dalku ay ku nool yihiin dibadbaxyada ayaa ka bilowday diidmo lagala hor yimid markii dowladdu ay la timid qorshe lagu ballaadhinayo magaalada adhisababa diidmadaasi ayaa waxaa markii dambe raacay codsiyo xuuqo dheeraad ah oo ay dadkaasi dalbanayeen dowladda ayaa bishii oktoobar ee sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii soo rogtay xaalad deg deg ah kaasoo la qaaday bishii augost ee sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban muddadaasi waxaa dalka ka jiray bandow xadidaya dhaqdhaqaaqa waxaana muddadaasi la xidhay sagaal iyo labaatan kun oo qof dalka etoobiya ee hadda qalalaasuhu ka taagan yahay waa dalka ugu weyn bariga afrika waana ka dhaqaalihiisu ugu korriinka badan yahay waxaanuu xulufo dhow leeyahay dalalka reer galbeedka oo arrimaha xagjirka ay iska kaashadaan
dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo koobayey warbixintaasi ku saabsanayd xaaladda dalka etoobiya haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo soo diyaariyey inoolana diyaara jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaadkan iscasilay ra-iisul wasaarihii dalka etoobiya haylamariyam dezalen oo muddo lix sana ah xukunka dalka etoobiya hayay iyadoo iscasilaaddiisa ay dad fara badan ku noqotay arrin lama filaana waxaa jirtay in xiisado siyaasadeed ay ka aloolsanayd gudaha dalka etoobiya sannadihii ugu dambeeyey islamar ahaantaasina dad badan ay u aanaynayaan iscasilaadda haylamariyam dazalen inay taasi salka ku hayso qaybaha dambe ee barnaamijka ayaannu qodobkani ku qaadaa dhigi doonnaa sidoo kale waxaa toddobaadkan isna iscasilay madaxweynihii waddankaasi soud afrika jacob zuma oo lagu soo eedeeyey arrimo musuq maasuq la xidhiidha jacob zuma oo in muddaa ka dhaga adeegayay inuu xilka ka dego ayaa ugu dambeyn toddobaadkan waxa uu sheegay in uu xafiiska bannaynayo islamar ahaantaasina istiqaaladiisa uu gudbiyey mar dambe madaxweyne ku-xigeenkii waddankaasi ayaa loo dhaariyey madaxweynaha dalka koonfur afrika isla qodobkanna qaybaha dambe ayaannu ku qaadaa dhigi doonnaa qodobada kale ee barnaamijka aan idinku hayno waxaa ka mid a wafdi ka socda dowladda soomaaliya uu hogaaminayo danjiraha soomaaliya ee midooda yurub danjire cali fiqi ayaa toddobaadkan gaaray magaalada triboli ee dalka libiya waxaa halkaasi wafdiga danjiraha soomaaliya ee midooda yurub uu kula soo kulmay maxaabiis soomaaliyeed iyo dad qaxootiya oo doonaya inay halkaasi kasii safraan oo safar dhinaca badda ay ku galaan dalalka yurub iyadoo qorshaha danjiraha uu ahaa in soomaalida ay ka soo daabulaan oo ay ka dhaadhiciyaan inay waddankooda ku soo laabtaan danjire califiqi ayaa waxa uu sheegay in qaar badan oo soomaalida ka mid ahi ay dalbadeen inay waddankooda ku laabtaan halka kuwo kalena ay diideen ayna sheegeen inay sii socon doonaan oo safarkooda ay sii wadan doonaan toddobaadkan wiil sagaaliyo toban jir ah ayaa iskuul ku yaalla gobolka florida waxa uu ku laayay toddobiyo toban qof oo ay qaarkood arday ahaayeen kaasoo isla toddobaadkan maxkamad la hor keenay nicholas cruz ayaa hadda ka hor dhigan jiray iskuulka uu weeraray waxaase la sheegay in laga eriyey iskuulka mas-uuriyii maxkamadda kim teresa malisa ayaa cruis u sheegtay inuu ku eedaysan yahay eedeymo la xidhiirta dembiyo halis ah oo ilaa iyo dilal toddobiyo toban ruux gaaraya waxaana la sheegay in xabsiga lagu sii hayn doono tan iyo inta xukunkiisu uu soo dhammaanayo magaalada wajeer dable hubaysan ayaa toddobaadkan saddex macallin ku dishay gudaha magaaladaas kuwaasoo la sheegay inay baxsadeen wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa toddobaadkan idaacadda v o e waxa uu u sheegay in dowladda soomaaliya ay soo dhoweynayso dadaalka igaad ay wadaan ee ku aadan in laysku furo xuduudaha dalalka igaad islamar ahaantaasina shacabka waddamada igaad ay awood u yeeshaan inay isaga gudbaan oo ganacsigoodana ay ku baahiyaan dalalka ay gaad ka kooban tahay isla dhacdooyinka toddobaadka magaalada boosaaso waxaa lagu guulaystay in dekad macmala laga sameeyo meel u dhow halkii ay ku caarisay dooni dad ganacsato soomaaliyeed u rarnayd taasoo toddobaadyo ka hor ku caarisay xeebaha magaalada boosaaso shixnada saaran doonidaasi oo lagu qiyaasay ilaa iyo toddoba milyan oo dollarka maraykanka inay gaarayso ayaa waxaa bilaabatay in hadda laga soo dejiyo kadib markii dekad macmal ah laga dhisay inta u dhexaysa xeebta iyo halka ay doontu ku soo caariday gawaari ayaa laga soo daabulay iyo waxyaabo kale madaxweynaha puntlandna wuxa uu sheegay in ay canshuur mis u samaynayaan oon la cashuuri doonin doonidaasi agabka ay sido waa tahay dhegaystayaal aynu ku soo laabanno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horodhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa iscasilay ra-iisul wasaarihii dalka etoobiya haylamariyam dezalen taasoo layaab ku noqotay dad aadu fara badan haddaba iscasilaadda haylamariyam dezalen maxaa keenay maxayse ka bedeli karaysaa qalalaasihii siyaasadeed ee ka jiray dalka etoobiya sannadihii ugu dambeeyey arrimahaasi waxayla faaqidi doonaa oo khadka telefoonka hadda ku jira aadan makiina oo ka mid ah tifatriyaasha degalka wararka ee wardheer news waxaana uu ku sugan yahay dalka kenya bal aadan waxaad sharaxaad inaga siisaa iscasilaadda haylamariyam dezalen maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay wadankii muddo dheer baa khalalaaso ka socday dowladduna gacan bir ayay la soo baxday ummad badan baa lagu laayay ummadiina waa kuwii aada xukumaysay dowlad keligeed ma noolaan karto bilaa shacab shacabkii wuu qiirooday wuu kacay sidii ayaa ay dowladdii la soo baxday gacan aada u weyn oo dadkii rasaasiga lagu laayay waxaa kaloo jiray dad badan oo maaragtay saxaafadda ka tirsan oo la xirxiray sidaas ayaa ku kalagtay dowladdii in ay dhacdo waxaa kaloo jiray wax axzaab ah oo la tartamayay qolada e p r d f la yidhaahdo ma jirin keligeed ayaa xukumaysay hadda idii casilayna lala zanaawi markuu uu geeriyooday unbaan meesha loo dhiibay laakiin cududda xukunka militariga xukuumadda waxaa gacanta ku haya nima la yidhaahda diglay ayagaana waxay yidhahdeen iska galbo waa tahay marka iscasilaadiisani maxay soo kordhin kartaa iscasilaada waa beelcawsi ay dadka doonayaan inay ku qaboojiyaan hase yeeshee boqolkiiba boqol ayagii unbaa gacanta ku hayaa nimankan tigreyiga ah cida ay u dhiigi doonaanna lama lama yaqaano laakiin baarlamaanka ayaa u badan dadweynihii markii la su-aalay ama guuxooda aada dhegeysato waxaad arkaysaa amaad ujeedaa inay leeyihiin wax isbedelo imaanaya ma jiraan waayahay been ayagii unbaa baarlamaanka iyo xukunkii weli hayaa waayahay aad baad mahadsan tahay ugu dambeyn adigoo soo koobaya dhinaca suud africa markaynu ogno jacob zuma isaguna wuu iscasilay cyril ramavosa ayaa madaxweyne loo dhaariyey bal ka waran musuq maasuq baa lagu eedeynayay zuma arrimihii musuq maasuqa iyo la dagaalanka musuq maasuqa muxuu kusoo kordhin karaa madaxweynahan cusub madaxweynahan cusub wuxuu u baahan yahay inuu isbedel keeno jacob zuma oo nin zuluwa ah loona yaqaano zulu bohe oo wiilkii zuluga ah ay ku faani jireen waxaa lagu qabtay musuq maasuq laba kun iyo sagaal markay ahayd uu bilaabay kaasoo uu ka dhisay guri turay uu degenaa ayna ku baxday lacag lagu qiyaasay labaatan milyuun oo dollarka maraykanka hase yeeshee maxkamadda sare ee south africa waxay go-aan ku gaadhay ama ay xukuntay inuu madaxweynaha xadgudub ku sameeyey constitutionka dalka sidaas ayaana ku kaleftay inuu maaragtay bustiisa laalaato si robofosa lagu bedelo waxaa jira dalkii shaqo la-aan dhaqaalihii oo dib u dhacay hoos u dhacay marka waxaa loo baahan yahay siri ramafosa inuu keeno isbedel waa tahay aad baad umahadsan tahay aadan sida quruxda badan ee barnaamijka aad noogala qayb qaadatay asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam aadan makiina oo qoraa waxa ka qoraa arrimaha geeska afrika kana mid ah tifitirayaasha degalka wararka warnews com isagoo jooga dalka kenya ayuu barnaamijkan igala qaybgelayay barnaamijkana intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo
jamaal axmed cismaan iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal ayaynu intaasi kaga soo gudbaynaa haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada ee heesaa waxaa sii wada jira halkan nagala socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya caasha haddii aan qaato waxa uu naga soo gaaray adeer aadan yuusuf yaasiin iyo qaali cabdulaahi jaamac aamine cabdulaahi jaamac iyo waxa ay yidhaahdeen maxamed maxamuud jaamac xaashi iyo qadar axmed yaasiin cumar xaashi iyo hooyo shamis xasan xandulle iyo faadumo cali cabdulaahi doctor faysal axmed cilmi brofesor cusmaan ciise cawaale iyo waxay yidhaahdeen jenaraal cabdiraxmaan axmed xirsi iyo hodan xasan xandulle naasir maxamed dalmar axmed maxamuud dalmar iyo kornel maxamed cumar iyo injineer maxamed axmed cilmi iyo guuleed aadan yuusuf yaasiin dhammaan dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dunida dacaladeeda waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan xamda jaamac yuusuf iyo liibaan cabdi ducaale oo meherkoodu uu ka qabsooma bay yidhahdeen minneabolis dalkan maraykanka waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebbana uu kala sii ubad qaylqaba aamin anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinacayga aan ku bilaabayana ibraahimna waxa uu naga soo gaaray hooyooyin iyo waalidiin kale waxaana lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyadii heesaha baa layidhi waan idinka guddoonnay mid la midana hawadaan idiin soo marinayna marka xiga baa la yidhi annaga oo kale ah idman maxamed maxamuud saygeediiyo caruurteeda hooyo ardo cabdi cabdille saygeediiyo caruurteeda hooyo siraad cabdi cabdille saygeediiyo caruurteeda hooyo xaliimo cabdi cabdille saygeediiyo caruurteeda hooyo maliyuun cabdi cabdille saygeed iyo caruurteeda iyo abti cabdulaahi cabdi cabdille marwadiisa iyo caruurtiisa baa layidhi iyo sidoo kale ubax cadceed cumar sahro xasan guhaad iyo sagal cabdi seed iyo samiiro cabdi seed iyo shukri yaasiin saygeeda iyo caruurteeda iyo ugu dambeyntii baa la yidhi khatro axmed xuseen saygeeda iyo caruurteeda iyo zaki cali iyo salmaan yacquub iyo maxamed carab iyo cabdiqani gani dhammaan reer cali cabdile reer baashi guure baa la yidhi iyo reer jaamac ashkir oo kala jooga dunida dacaladeeda waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arli baashi guure iyo cilmi jaamac ashkir oo arooskoodu ka dhacay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud dhanka ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay arli iyo cilmi jaamac waxaan ugu ducaynaynaa in aqalgalkooda uu eebba ka dhigo midkii waara ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu horreysa caashi ee dhegeystayaasheenna aan u soo qabanayno waa hees banaadiriya ay wadajir ugu luqayaan jeri iyo luul jeelaale haye heestan waa tee nin burhaansan haye nin burhaansan maa loo bilaabaa baashaal iyo buundhawo alle waa tahay waa tahay labada fanaanan ka sugayna ibraahim wan inoogu luuqayaan heesto inoo qaada
ಅನಿಲೇ ಪರಾಕದ ಅನಿಲೇ ಪರಾಕದ ಬುಕಿಂಗ್ ಕರಾಯ ಅನಿಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ ಕರಾಯ
Bye.
ayaa loo kala baxaye oofilow igu beeniyey baarkaan wuxuu yoobiyaa loo kala baxaye anile barakada anile barakada la bukeen karaay anile bukeen karaay
waa hagaaga codadkii jeeri iyo luuljeelaan ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dambaalada caashur
dhambaalkan aan soo qabanayo waa dhambaal gaaban ma gaabnaa laakiin si qurux badan buu u qoran yahay marka taasaa u ekaysiinaysa in dhambaalku gaaban yahay waa tahay waxaaba ku qoran dhowr iyo labaatan qof waa tahay waxaa ugu horeysa hooyo muslim oo cabdiraxmaan axmed iyo hooyo xabiibo cabdiraxmaan axmed hooyo aamine cabdiraxmaan axmed iyo hooyo bishaaro cabdiraxmaan axmed dhammaan waa hooyooyin waana ilmo cabdiraxmaan axmed iyo sidoo kale abtiyaalna way ku jiraan abti maxamed cabdiraxmaan axmed iyo abti cabdiraxmaan axmed iyo abti nuur cabdiraxmaan axmed iyo axmed cali xasan waxau ku magac dheeryahay dolar iyo hodan axmed maxamed iyo yuusuf cali xasan waxa uu isna ku magac dheeryahay dolar marka dolarkaas waa family name baan u qaatay in qoyskao dhan wadaagaan maxamed deeq cabdi xasan kushug buu ku magac dheeryahay iyo axmed cabdulqaadir tukulush waa tahay iyo axmed ah, sankuus xasan iyo miski axmed muuse iyo maxamed khayre cabdiraxmaan iyo faraxiyo faarax cali mugeere baa la yidhi iyo shukri faarax cali mugeere iyo xaawo luul waa xaawo luul faarax cali mugeere iyo faarax cali mugeere iyo nasro faarax cali mugeere iyagu dambayntii ibraahim xasan maxamuud ah, tuutow dhammaan dadkan aan sheego dhan ibraahimna waxaa iyagoo kale jooga hargeysa boosaaso muqdisho baydhabo jannaay xudur iyo meelo kale iyo weliba norweyna qaar baa jooga waxay halkan dhambaal tahniyada oo mehera uga dirayaan doctor ibraahim cali dolar iyo asmo muuse cismaan oo meherkoodu ka dhacay gobolka awdal gaar ahaan magaalada boorama waxay leeyihiin meherkaasi waxaan ugu dacaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ay ku sii xigaan ubad khayr qaba oo weliba ay ku sii xigaan inay noqdaan kuwa dalkooda dadkooda iyo diintooda wax wanaagsan u tara aamin waa hagaaga xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa dhegaystayaashana caasho waxaan u soo qabanaynaa heesta gaaf uu ku luqayo daa'uud xanfar
dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhaafay dhabarkaaga dhegaaga quruxdiisa iyo xadda dhabankaaga dhaldhalaalka kudkaaga iyo timahaasi dhaafay dhabarkaaga ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldegayso gabkaaga waxaa caawaa ku dhacayaa ilhiidi ismigiyo arooskaagan dhallinyaradu ku ciyaartay heesaha dhaqaajinaya baldhegayso gabkaaga waxaa caawaa ku dhacayaa ilhiidi gabdhalkaalay kaalay dheeleeda bu fiirso heedhe heedhe dhantadiyo sacabkeeda dhabablaqan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaad wadaagtaani elihiidi dhabu fiirso hedhehedhe dhabu fiirso hedhehedhe dhansadiyo sacabkeeda dhab hablahan u boodaya dhawaqiyo mushxaradooda ee codka kuugu dheeray ilishaad wadaagtaani dalkaaga dayaa'igu mayadag jannadiga ku dhigo dhameed qurxay dherarkayo jogaaga dhugtanaanta dalkaaga dayaa'igu mayadag jannadiga ku dhigo dhameed qurxay dhigiyo waxaad raacday naftaada hanagtay dibatada kaad dhowtuudu u dhigan jacaylkaagii la heli dhigiyo waxaad raacday dhammasiididadaydoo dhan ruuxiyo naftaada hanagtay dibatada kaad dhowtuudu u dhigan jacaylkaagii la heli kaalay kaalay dhele hidde kaalay kaalay dhele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kuugu dheeray jilishaad wadaagtaani warbal kaalay kaalay dhele hidde kaalay kaalay dhele dhantadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda codka kuugu dhiray ilshaan wadaagtaani lihili warbal kaalay kaalay dhele hidde kaalay kaalay dhele dhankadiyo sacabkeena dhab hablahan u boodaya dhawaaqiyo mushxaradooda
hagaaga heestii gaaf ayaa intaas kaga gudbaynaa iyo fanaanka daa'uud xanfar haatanna xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba xasan nuur gacal hooyo xaliimo cali maxamed iyo maxamed muuse jiloc uu xaaskiisa iyo caruurtooda iyo cabdulaahi xasan nuur iyo xaaskiisa iyo caruurtooda saare xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nuur xasan nuur nuur bukhaari waa wariyaha v o a iyo xaaskiisa maryam muxudiin xasan iyo raxmo xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda iyo nimco xasan nuur iyo saygeeda iyo caruurtooda dhammaan reer xasan nuur gacal waxa ay hambali u dirayaan maryan xasan nuur iyo maxamed muuse sheekh oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin arooskiina eebbaheedan kale si ubad kheyr qaba noqda kuwii isku waara aamin ayaa leena anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa ugu horeeya aabe mukhtaara dhuxulow nuur iyo waxaa kaloo ku jirta hooyo faadumo cabdille iyo aabe maxamed cabdille iyo hooyo taliso cali iyo abti cali ibraahim maxamed wuxuu ku magac dheeryahay cali agoon iyo weriye maxamed baa la yidhi xasan maxamed waa oto dheere iyo aadan xasan maxamed iyo fartuun xasan maxamed iyo cayni xasan maxamed cabdulaahi xasan maxamed iyo habaryar sacdiya cabdille iyo cabdirasaaq mukhtaar dhuxulow iyo cabdishakuur mukhtaar dhuxulow najmo mukhtaar dhuxulow waa dhammaan ilmo mukhtaar dhuxulow xaliime iyo xabiibanu ay ku jiraan dhammaantood iyagoo isku duuban waxay halkan tahaniyad aroos uga dirayaan cabdikariim mukhtaar dhuxulow iyo ismahaan maxamed oo dhowaana ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan baa la yidhi xaafadda suuqa xoolaha waxaanan leenaha bay yihahdeen isku waara oobad khayr qabar rabbaha idinkala siiyo anigana waxaan raacinayaa aamiin waa hagaaga sabab kale hamoodine ayaan u soo qabanaynaa dhegaystayaasheenna haye codka macaan waa hibe maxamed saama ibnuura
Thank you.
suntaadii habeenada waan ka seexo waaye sabab kale hamuudne iyo codkii fanaanadda haybe maxamed haddaantaas kaga gudubno dhammaalkan casho wuxuu naga soo gaaray idman maxamed maxamuud saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo ardo cabdi cabdille saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo siraad cabdi cabdille saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo xaliimo cabdi cabdille saygeeda iyo caruurtooda iyo hooyo malyuun cabdi cabdulle saygeeda iyo caruurtooda iyo abti cabdulaahi cabdi cabdulle iyo marwadiisa iyo caruurtooda iyo ubax cadceed cumar wasaare xasan guhaad sagal cabdi seed samiiro cabdi seed shukri yaasiin saygeeda iyo caruurtooda iyo khatro axmed xuseen saygeeda iyo caruurtooda zaki cali salmaan yucub iyo maxamed carab iyo cabdiqani ganay dhammaan reer cali cabdulle reer baashi guuri iyo waxay yidhaahdeen reer jaamac ashkir oo ku kala nool dunida waxaanay jecel yihiin in ay taaniyad hawada u marayaan arli baashi guure iyo waxay yidhaahdeen cilmi jaamac ashkir oo arooskooda uu ka qabsoomay caabud waaq waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena arooskaas allah ka dhigo kii bashbashi barooqa ay kala kulmaan ubad qaar qaban eebba u kala siiyo aamiin anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkanna waa dhambaal tahniyada dadka dirayana waxaa ugu horeeya aabe cumar aadan maxamed iyo hooyo owliyo cali sheekh mursal iyo dhammaan ilmo cumar aadan maxamed waxaa ku jira cabdinuur cumar aadan maxamed iyo xaaskiisa faadumo aadan sugow iyo cabdikariim cumar aadan maxamed waa dhammaan ilmo cumar aadan maxamed maxamedaa ku jira cadow baa ku jira deeqa way ku jirtaa leylo dhammaantood waa ilmo cumar aadan maxamuud waxay kala joogaan dalka iyo dibadda la yiri waxaanay tahniyad dhalasho u dirayaan musdhaf cumar aadan maxamuud iyo gacalisadiisa baa la yidhi xabiibe aadan oo ay gabari ugu dhalatay degmada berdaale ee gobolka baay waxaana ay leeyihiin gabadhaasi oo loo bixiyey sundus musdhaf cumar aadan waxaan leenahay allaha ka dhigo sundus midii anfacda dadkeeda iyo diinteeda iyo dalkeeda la yidhi anigana waxaan raacinayaa aamiin waa tahay caasho heestaan dhegeystayaashan u soo qabanayno waa heestaan kudhigeedu yahay waa jaceyl aboodiya waxaa ku luqeeya cumar dhow
midka ila aruure la ital darfee asagayga reebe wajacayla boodiya Hey
waa hagaaga heestii jacayl aboodi ayaan intaas ku dhaafayna xaggii dhambaaladana
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya haddaan soo qabta assalaamu calaykum ayaa lagu soo bilaabay v o a gaar ahaan baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka waan idinka guddoonnay islaan kadib baa layidhi taxniid aroosa waxaa diraya dadka kale ah xaliimo dhaqane iyo iftin dhaqane iyo hindiyo dhaqane iyo cadey cadaani maryan cadaani iyo saaxiibo kaleoo fara badan waxay dhammaantood tahaniyadda u dirayaan arooska iyo aroosadda xareedo xasan xuseen iyo cabdulaahi macalin isaaqa nuur calaa nuur baa layidhi oo arooskoodu ka dhacay magaalada wajeer ducada waxaa layidhi waa caashucud waa taa arooskaasi wajeer ka dhacay gobolka waqooyi bari kenya waxaan ugu ducaynayaa in ilaahay u ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin heesta ugu dambaysa caasha dhegeystayaasheen u haynana waa halbowlo ayaa la yidhahdaa heestan ibraahim oo dhegeystayaasha aan uga tegayno waxaana ku luuqaynaysa fanaanadda ogbaad aragsan iyada ayaannu ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan caashe ibraahim aadan caashi-cuud iyo waxaa wajir idinku ku soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmayno haddii allid waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag dhegaystayaal annaguna waxaannu guud ahaan idaacadda ku soo gebagabayn doonnaa barnaamijkaasi iyo weliba heestaasi halbowle ee fanaanadda ugbaad aragsan guud ahaana idaacadda iyada intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa guud ahaan bahda v o a aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwac jaamac buule jaamac iyo bashiir abikar iyo guud ahaan bahda v o idinle sidaa iyo nabadgelyo
halbowle miyaad jartaa halku boodhari dhigyo miyaad hodan nila rabtaa halbowle miyaad jartaa halku boodhari dhigyo miyaad hodan nila rabtaa halbowlahaa dhiiga habay aduu hayinku noqde halbowlahaa dhiiga habay ugaanka kuugu xidhan haraadaye hayogoyin haraadaye